waa isu geegeynayaa daruurihii uma yajcaluhu rukaaman oo iyagoo isdulbaxay oo heegooyinkiisa saaran fa tara alwadqa yakhruju min khilaalih dhibicdiibaa dhexdiisa ka soo baxaysa wadqiguna waa dhibicda khilaalkuna waa dhexdiisa wayunazilu min alsamaa'i min jibaal xagga korena buuruu ka keenay fiiha min barad qaba wuu ku sugan yihi oo barafku dee marka uu isdulbaxo waa buurun fayusiibu bihi man yashaau wayasrifu can man yashaa cidduu doonana waa ku ridaa barafka cidduu doonana wuu ka duwaa taa macnaheedu waxa weeyaan dee waa dhib isaga laftiisii soo kordhay dhinac marka laga eego qabowgaa faraha badan yakaadu sanaa barqihi yadhabu bilabsaar ilaa cayftiinkiisu inuu indhaha la tagu u dhowaanaya waa lalacda iyo xoogga uu leeyahy waa muuqaalka bilowga suuratulbaqara ku sugan yuqalibu allaahu leyla wannahaar habeenkiiyo maalinka ilaahay waa gedgediyaya kanaa imanaya kanaa tegaya kanaa dheeraanaya kanaa gaabanaya kani qoraxbu wataa kana dayax ina fii dalika alcibra arrintaa cashar baa ku sugan wax wax lagu qaato wax lagu fahmo liulil absaar dadka aragga dheer leh aqoon-yahankaan idhaahno dadka aragtida fiican u saaxiiba ee waxaan loo sheegaya fahmaya wallaahu khalaqa ilaahay uu abuuray kulla daabbatin shay kastoo xayawaana min maa biyuu ka abuuray si looga abuurayba biyahaasaa ilaahay uu ka abuuray aad aragtay yaraantooda fa minhum xayawaankii waxaa ka mid a man yamshii mid soconaya calaa batnihi beerkiisa manta waana loo isticmaalaa waxa caqliga leh oo waasey u badantay mararka qaarkoodna waxaa loo isticmaalaa waxa aan caqliga lahayn maaduna waa sidaa cagsigeedoo maada waxa loo isticmaalaa wixii aan caqli lahayn mararka qaarkoodna wixii caqlila loo isticmaalo marka halkan waa sidii aan badnayn fa minhum man yamshii calaa badni mid beerka ku siqayaa ka mid a wa minhum man yamshii calaa rijlayn mid laba aadin ku soconaya qoob iyo baabaca mid kasta ha ahaato wa minhum man yamshi calaa arbac mid afar ku soconayaana waa la mid waxba ku socda wax beer ku socda wax xamaaranaya intaba waa leeyi yakhluqu allaahu maa yashaa ilaahay wuxuu doon u abuuraa ina allaha calaa kulli shayin qadiir ilahay baa wax walba karaa marka biological un in loo eego ma aha iyo hababuurkooda iyo waxaan habka u nool yahay u shaqaysto laakiin cibrada ku jirta sidaa ilaahay uu tilmaamaya ina fii dalika la cibra deriska ku jira iyo xayawaankaasi badiya berida la yaabka ay leeyihiin kolley wax badan bay arkayaan dadka aada diraaso ugu sameeya u dhabagala laqad anzalnaa buu ilahay waanu soo dejinay aayaatin mubayinaat aayado cadcad waa qur-aankan kariimka ah mubayinaat laguma marmarsanayo lama fahmin in badan baa had iyo jeer imanka kutubta la haysto towraad iyo injiil waxyaabaa laga sii hayo wax badan oo la xarifoo la qadimo la akhiray ayaa bilowloon dhammaad lahayn oon lama fahmayn waxay u jeedaan wallaahu yahdii man yashaau ilaahay ciduu doono waxa uu ku hagaa ilaa siraatin mustaqiim jid toosan jidka toosane qur-aankani uu jeexay ilaahay baa ku hagaya ciduu doonayo dadka qaybina waa ka hallaabaysaa waa ka ambanaysa aayaadkan soo socdaa waxaa ilaahay kaga warramaya nimanka munaafiqiinta la idhaahdo iyo diinta ilaahay say ula dhaqmaan ama cidda sharci iyo xaq dadka ku xukumaysa halkay ka taagan yihiin aragtidoodu say u liidato wayaquuluuna waxay odhanayaan munaafiqiintu aamanaa billaahi wa birasuul ilaahay iyo rasuulkiisa rumaynay saasay yidhahdeen wa atacnaa bay yidhaahdeen waanaanu aqbalay hogaansanay uma intay taa yidhaahdeen afka ay ka soo baxday yatawallaa waxaa jeedsado ismelmelay fariiqun minhum koox iyaga ka midabaa min bacdi daalik ballantaa dabadeed ismarooriyey oo qowlkiibay taa hore ka yidhaahdeen yatawallaana waa ficilkii wamaa ulaa'ika bilmu'miniin kuwaas ilaahay may rumayn baa rabbi wuli kol haddaanu ficilku qowlka waafaqin maya ficilku tixgelintiisuu leeyahy qof wixii uu ku dhawaaqaya cagsigiisa yeelaya reer banu israa'iil markuu ilaahay yidhi nabaduuhu waraa'a duhuurim kitaabkii dhabarkay ka tuureen intay kutub burburan qaadeen inay xagga dambe ka tuurtuureen lama sheegin laakiin way ka tegeen ka tegiduna waxa u egayd midaan kusoo noqod lahayn oo sidii wuxuu qofku dhabarka ka tuuray oo kale leh marka waa dad afkii ka ashahaadanaya ilaahay iyo rasuulkaanu rumaysanoo aqbalaynaa leh haddana meel kale ka miisaya arrinkooda waa dhaqankooda waa si kale وإذا دعوا إلى الله ورسوله إلهي الرسول كيس مرك الله ويره إلهي وكاليا كتاب كيس رسول كوكاليا أحاديث لقد أحلي أسوغا ليحكم بينهم سيو كتاب كوكال حكمه رسول كوكال حكمه لا بلا ولا رنكرا إذا وحوا مرصوت إلى صبح إذا فريق منهم معرضون يدو كوحي كمده أي سيتشي سنيان وأنا يقبلين ما أقبلين yaa yidhi waidaa ducuu ila allaahi wa rasuulih daacigu kuu doonaya ha ahaado dabcan waa qof khayr leh qofka diin ilaahay dadka ugu yeedhay doorkiisiibuu qaata rusushiibuu wakiilkagaya wadayfadii ay dadka uga tegeen ilaahay loogu dhowaanayay markaasaa idaa fariiqun minhum mucriduun bal waxaad eegtaa astaamaha munaafiqiinta laga maarmaan wey ummaddu inay ka durugto wain yakun lahum lxaqu nimankaa haddii ay isleeyihiin garbaa ku helaysaan diinta ya'tuu ilayhi rasuulkay umanayaan mudciniin iyagoo degdegaya hoggaansan oo guclaynaya hadday is idhaahdaan maanta sharcigunbaa wax idin siinaya oo garsiinii sharciga waa ku helaysa waa imanayaan hadday is idhaahdaan sharcigu idin siin maayo dabcan waxaan ay ogyiin inaanay lahayn ay baatil ku doonayaanna dhanka kale u baydheen waa munaafiqnimo dadkoo yidhaahdaa war waxaanaynu doonayno dabcan aynu hella uun maxeerka soomaaliga aynu ku helaynaa ma qaanuunka wadciga ah ee maxkamadaha aynu ku helaynaa ma shareecadda islaamkaaynu ku helaynaa dhinacaynu ku helaynaa dabeetana markay garramayaan ay yidhaahdaan war iyamaa laguu qaadaa labadaydaba ayaa caana macnaa labadaydaba waxa weeye kanna ogoli kanna ogoli kolba kaan wax ku hela wey maya wain yakun lahum lxaqu ya'tuu ilayhi mudciniin iyagoo hoggaansan bay imanayaan afii quluubihim buu ilahay yihi qalbigooda maradun ma cudur baa ku sugan amirtaabuu mise way shakisayin am yakhaafuuna mise waxay ka cabsanayaan an yaxiifa allaahu calayhim warasuuluh an yaxiifa allaahu ilaahay inuu ka eexdo calayhim iyaga warasuuluhu iyo rasuulkiisu inay ka eexdaan bal ka kalayo ulaa'ika hum adaalimuun kuwaasi waa dulmi falayaa qofku marka uu ilaahay diintiisa diiday lagu xukumo ama mujtamacu ama dowladoodu ama hogaaminta ummaddaasi marka ay diidaan macnaheedu waa qawad baa jira sidaa ilaahayba qur-aanka uu ku xusay dadkaas waa inay ka warwarsan yihin ilaahay waa inay wax kale higsanayaan oo wax kale ay ku kalsoonaadeen qawad baa jira marka waa astaamaha nifaaqa weeye iimaan la-aantu halka ka bilaabantay weeye am yakhaafuuna an yaxiifa allaahu calayhim warasuuluh ma rabbi iyo rasuul ayay qawadeenay ka baqanayaan in uu ka eexdo subxaan allah qofkuna haddii uu ilaahay diida diintiisii waa dareenkaasa ka muuqday magac bixintiisuna bal ulaaika hum adaalimuun wey bal kuwa aragnaya awliyada ilaahayna eeg innamaa kaana qowla almu'miniin dadka alla rumeeyey eraygoodu waxa weeye idaa ducuu ila allaahi warasuulih ilaahay iyo rasuulkiisa marka loogu yeedho isku xukunka diinta ilaahay iyo ku dhaqankeeda liyaxkuma baynahum weeye yeedhmadani waxay u dhacaysaa diinta ilaahay ha loo taxaakumo garsoor ha laga dhigto oo iyadoo hayna kala goyso wixii la isku qabto an yaquuluu waa inay yidhaahdaan سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إلهي بكو كالسوين سمعنا وأطعنا ريلي كوا هربا ويلاه ذن مركا ديبو قلنا قتا آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ويلاه لكن ما حد بتاقنا ثم يتولى فريق بعد بتاقنا ثم يتولى فريق واتشتشو إني سيتش سلين لكن كوني كل كيرادين سمعنا وأطعنا iyaga waxaan la soconin uma yatawallaa manaa waa dad ereygoodii qowl iyo ficilkoodu iswaafaqsan yihin ficilki iyo qowlkiibaa iswaafaqsan saasaa laynooga baahan yihin afka waxaa ka soo baxaya iyo kelmadan aynu ku dhawaaqayna iyo intisaabkan iyo abtirsiinyadeena islaamnimadu waa inay midhodhal noqotaa waaqiceenna ka muuqataa qoyskeenna ka muuqataa qabiiladeenna ka muuqataa dowladeenna laga arkaa haddii kale waxay iska noqonaysaa waa noocan ilaahay uu kaga warramo ku eedayay wa ulaaika hum lmuflixuun kuwa sidan u dhaqmaya waa kuwa horu maray baa ilahaw wa ulaaika hum lmuflixuun waa kuwa liibaanay kuwa horena bal ulaaika hum aalimuun saasay u kala tegeen dadku diin la-aanina dadkuna isafgaran maayo inay afjayniis ku wada hadlayaan waxaan ahayn lama moodo kol haddii ay dadku diin beelaan wuu yidhi baa la yidhi baa dhaqan u noqonaysa distoor u noqonaysa dabeetana taasi nihaaye ma leh waman yutic illaaha warasuulahu ilaahay rasuulkiisa cidda adeecda u hogaansanta ajiibta aqbasha qof iyo quriya ummadba wayakhsha allaaha ilaahay ka cabsada ويتقي كدور صلاة إن إلهي كل رنين كهر إمانين فأولئك هم الفائزون كواس ويدلعين هتا دوني سد اللعادي قف كرو صعدان ها صعيرين كواس هرو مرله فأولئك هم الفائزون وفوزه بل مدعين مرة أصبين كاس waaqsamuu billaahi ilaahay bay ku dhaarteen munaafiqiintii jahda aymaanihim dheerahooda halkii u adkayd iyagoon waxba la hadhin lain amartahum bay idhaahdeen haddaad amar siisa layahrujun way bixi doonaan jihaadka marka istinfaarka la samaynayo ee la idhaahdo soo baxaay way inay bixi doonaan taasay ku qaadeen ballan oo ay ku dhaarteen macnaha qul waxaad tidhaahdaa laa tuqsimuu ha dhaaranina dhaarta joojiya hadhow laga bixi doono daacatun macruufatun أي أولى لكم طاعة معروفة وأقبلت إيمان قبطة أولا يقانوها كاكسن إلهي الرسول وحا إذن كدون يانو فلسان تاسا إذن هبون لكن دار لقدمه ومرنا لقفكره مايا طاعة معروفة معناها دي مبتدا فيصل لقد لقوا خبر كسوا محدود طاعة أقبلت إيا ألا أهجانسا معروفة لا يقانا أولى لكم من القصد إن الله خبير بما تعملون إلهي waxa sameeynaysan iyo niyadiina waxa uga jeedaan xogaal buwi qul waxa tiraahdaa nabi maxamed waa atiicu allah waa atiicu rasuul ilaahay rasuulkiisa aqbala bal hada erayga ataac intu soo noqnoqonaya dadka waxa ilaahay ku xidha awliyadiisa ay ku noqdaan iyagoo ateeca oo aqbalid la yimaada waa shaarica xaqiiqiga iyo shaaricu soo diree nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam mana kala hadhayaan أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ساسي ونو أي سطة بسعودة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ساسي سطة بسعودة أنا قفكم مركو دون إلهي نرهالي كان نغضو عدي الدين تيسا وصور دبي أمانة دينا تصالها وهذا لقد دينا النبي محمد عليه الصلاة والسلام وين رهات كراه رهات كيسي وين راه فإن تولوا هدي أي سيجي السلام فإنما عليه تشي سوحة سار النبي ما حمل وحي الله حنباريي أو أه البلاغ إنه دتك دين تجارسية سيدا أقوم مذكرسا وعليكم ما حملت إذن كلا وحيد شين الله لصاري وما ندين هلا رقبتان وهنشسان والنبي كقرب قشان عليه الصلاة والسلام كنسي جارسيسان تاسات شينا و dadka naftooda ku islaaxiya diinta ummadana gaarsiiya rasuulkana sala allahu calayhi wasalam hawshii ka dhaxla siduu lahaa balliquu canii walawaaya وإن تطيعوه تهتدوا هدايد النبي محمد أقبشان ويدين هنوني ساسوي أوقفكو مركا أو صندا نفتي سأمير قدقو وحا إلهي وكسو بتاعي حكمة مركا أو دقن قدقو نفتي سألهوى ربيتان كده كل كان بدعة كسو بتاعي وإن تطيعوه تهتدوا صوابك وقفكو دون أي حكمة ayaa ilaahay uu ku hagayaa markuu ilaahay rasuulka aqbalo adeeco daacaduna waa diintii oo dhan waxaa la faray oo qofku fuliyaya wixii loo diidu ka tago iyo sharciga ilaahay oo sidiisa loo raacoon la qawadin wamaa cala rasuuli nebi maxamed dushiisa ma ahaanin ila albalaaqu lmubiin gaadhsiin cad baa dushiisa inuu dadka si cad u gaadhsiiyo waanu gaadhsiiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam iyagoo asxaab aada u fara badani ay hortaagan yihiin xajatulwadaac sanadii tobnaad ayaa waxa uu leeyahay dadow ilaahay wuu ikiin weydiinaya markuu wacdigii u dhameeyey maxay idin odhan doontaan kolkaasay asxaabtuna uga jawaabeen qad ballaqta wa nasaxta wa adayt allahumma hal ballaqtu allahumma fashhad ayuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam wamaa cala arasuuli ila albalaaqu lmubiin من الله الرسالة وعلى, وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم كما قال أحد العلام ومدى هذا مركا أي ilaahay ka daba ka dambeeyaana diintiisa ay qaataan bal haddana doorka iyo kaalinta ay ku yeelanayaan hogaaminta caalamkan ayaa ilaahay halkan uu bushaareeya waxa uhi wacad allaahu ilaahay wuxuu u yaboohay aladiina aamanuu minkum dadka idinka mid ee mu'miniinta wa camiluu saalixaati camallada fiicfiicanna falay layastakhlifannahum fi lard dhulka inuu gacanta u gelin doono oo hogaamin uga dhigi doono kama istakhlafa aladiina min qablihim kuwii ka horreeyey qisadooda haysaanba siduu khaliifka uga dhigay wakiilla dhulka ay u noqdeen qiyaadadii ay u yeesheen sida nebiyullaahi yuusuf nebi sulaymaan dulqarnayn iyo nebi muuse oo aada qisooyinkiis qisada in fara badan aynu soo aragnay intuu ilaahay faraacinadii hurgufay inuu kuwa kale halkoodii dejiyey عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون يقى فراعنة أود دودي له أي سلا وسيب الشارين يا نبي موسى ولا يمكنن اللهم وحو إهر قلين دونا وأسور قلين اللهم ضدك مؤمنين تا دينهم دين تودي دينهم ودين تأيليهين إلى هايو كان أمان تكليهين الذي ارتضى لهم كاسو غرال النقض ورضيت لكم الإسلام دينا الدين ما يدام بلا عائشة الدين وهو حلقوا دقمون dadku inay diinta sheegtaan dhaqankooduna wax kala yahay isma qabanayso ee diinta gebigeeduba waa hadmun wa binaa jaahiliyada inay hadmi ku samaysay dumiso iyo binaa xaqan iyo sawaabkan iyo dhaqanka fiican ee ilaahay uu doonay in la dhiso waa nidaam tagiiriya waa nidaam ka muuqanaya qaybaha kala duwan ee nolosha dhan walba alladii irtadaa lahum kaasun buu ilahay raalli uga yahy wixii kaleba maya walayubadilanahum waxaa ilaahay u doorin doonaa min bacdi khawfihim intii ay cabsanayeen amnan deganaansho deganaanshu ilahay siin doonaa oo sideedaba diin la-aanta markaanay dadku kalsoonin lahayn manhaj nidaam ay ku dhimanayaan aanu jirin oo ay ka bedheedhayaan iskama celin karaan cadow khawf baa jiraya khawfka halka u horeysa waa diin la-aanta khawfka halka u horeysa waa dadka oo diin beela walayubadilanahum min bacdi khawfihim amnan dee waa dareemaysaa maanta khawfku halkuu marayo caalamulislaami siday u cabsanayaan istikhlaafkii iyo tamkiintii marka ay cid kale kala wareegtay iyagoo baydhay awgeed oo diintoodii dee ka durkay taasi waxay keentay cabsida faraha badan ee maanta aynu arkayno bushaaraduna waxay ku xidhantay sidaa ilaahayba uu tilmaamay inay soo noqdaan atiicu llaha wa atiicu rasuul yacbuduunanii buu ilahay yidhi aniga icaabudi laa yushrikuuna bii shay-an waxna ila caabudi maayaan saalixiinta iyo awliyada ilahay iyo muuminiintu marka hogaaminta dhulka loo dhiibo dowladnimadeeda iyo qiyaadada ay yeeshaan waxa ugu horeeya ee adkeeyaanay dhidibada u asan waa caqiidada saxda ee saliimka waman kafara bacda dalik inta ilaahay tamkiintaa iyo awoodda ah iyo wanaaggaa ummadda uu siiyey cidda ka gaalowda fa ulaaika hum alfaasiquun kuwaasi waa kuwa alla ka fogaada الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور شقوين كي قوانا يواقوا maaha inay manaasibta ku maxabsadaan ama ay ka dhigtaan waxay wax ku cunaan irtisaaq maaha inay cid kaga aarsadaan maaha inay masaalix gaara iyo istiqlaal ku sameeyaane waxay ugu adeegayaan diinta ilaahay iyo dadka iyo dalkay ugu adeegayaan waaqiimu salaata buu ilahay yihi cibaadada oga wa aatu zakaa zakadana bixiya waatiicu rasuul nebi maxamedna aqbala lacalakum turxamuun si laydinku naxariisto masderka naxariista laga helaa waa taa ilaahay naxariistiisuna way ballaarantay waana qayba kala qaybaheeduna waa kala duduwan yihin adduun iyo aakhiray leedahay awood ilaahay ummadda uu siyaabay leedahay tawfiiq iyo heshiis bay leedahay ma aha oo keliya wax la cuno iyo wax koobana naxariista ilaahay waa caam laa taxsabanna ha u malaynin aladiina kafaruu kuwii gaaloobay mucjiziina fi lard inay dhulka ku fakanayaan oo ilaahay ka fakanayaan ha u malaynin wamaawaahum annaaru halkay galaan waa naar walabi'sa almasiir meel loo noqdo oo masiir masiir waa meel loo laabto halkaasaa u liidata yaa ayuha aladiina aamanuu adabiyaadkii iyo akhlaaqdii wanaagsanayd ee nebi maxamed laga dayanaya calayhi salaatu wasalaam ee dahaarada ummadda ay ku jirtay iyo walaaltinimadooda iyo qiyamkooda suuban baa ilaahay uu ku noqday adabtii qoyska yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii alla rumeeyow liyasta'dinkum ogolaanshaha idin weydiisteen aladiina malakat aymaanukum adoomaha gacmihiinu ay milkiyeen rag iyo dumar mid kasta aadeen iyo waladiina caruurta lam yabluqu lxuluma qaangaadh aan noqonin oo minkum idinka idinka mid a halaaa maraatin saddex jeer ha idin weydiisteen ma soo gallaa yay iska soo gelin saddexdaa jeere soo socda alxulum waa qofku waktiga uu ay ka yimaadaan biyaha taranka ee uu ku qaangaadhayo da-dii shan iyo tobankayd bayuu gaadhin waktigaa xila saamadka loo yaqaano waktigaa kol haddii ay aanay gaadhin ee aanay ku dhowaan ku dhow yihiin laakiin kuwaas isdiidaan ha idin weydiisteen waladiina lam yabluqu lxuluma minkum halaaa maraat saddex jeer saddexdii jeer waa saddex jeeroo dadka cawradoodu ay muuqato isla markaana isdhowridda iyo feejignaantu ay fiicantay oo qofku iska mar dhiganayo oo aanu dee baraarugsanayn oo ay tahay dadku inaanay ku degdegin min qabli salaati alfajr salaada subax ka hor waa marka dadku salaada subax ay u kacayaan inay dadka muslimiinta ah wakhtigoodu waxau ku barnaamijaysan yahay sida ilaahay uu doonayo iyo cibaadaadka ay gudanayaan iyo wakhtiga la fara inay kacaan hurdada ay ka kacaan marka salaada subax ka hor min qabli salaati alfajr wakhtiga ama la maydhanayo ama la weysaysanayo ee lasoo toosay dharkii aan la gashanin iyo waxiina tadacuuna hiyaabakum wakhtigaa dhar dhiganaysaan oo min adahirati duhurka ah wakhtiga la yar nasanayo subaxdii waa la kalahay dabeedna qofki wuxuu yarbaahan inuu yar kala saaro hawshii gelinka hore iyo gelinka dambe waxiina tadacuuna marka dhigaysaan hiyaabakum dharkiinoo min adahirati harhka digtiisa duhur wa min bacdi salaati alcishaa iyo salaada cishaay dabadeed wakhtiga lasii seexanaya saddexdaa jeer ayaa ilaaha uu yidhi istiidaan ha idin weydiisteen dadkii wakhtigii hore la idiin fasaxay inay idiin soo galaan halaathu cawraatin lakum haadihi halaathu cawraatin lakum waa saddex jeer oo cawro oo leedihin macnaha wakhtigu dabcan cawro maaha cawradiinaa wakhtigaa faydanta laysa calaykum dushiina ma ahaanin walaa calayhim iyo kuwaa lasoo sheegay dushooda junaaxun dembi ma ahaanin bacdahunna saddexdaa wixii ka soo hadhay waayo dee dadkii waabuu iska shaqaysanaya waa la fadhiyaa wakti qofku xaaladiisii caadigaha uu ku sugan yahay xigmadda saddexdan wixii ka soo hadhay looga daayay istiidaanka dadkan ayaa ilaahay uu sheego waxau ihi dawaafuuna calaykum kuwa idinku wareegaya weeye hum dawaafuuna calaykum addoommaha iyo ubadkaasi way idinku wareegayaan bacdukum calaa bacdin qaarkiinba kuwa kaley ku wareegayaan aqalkanay galeen kanay ka soo baxeen debadda u baxeen way soo noqdeen waa isku wareegaysaanoo dee waa usradii kadalika sidaasaa yubayinu allahu lakum ulaayaat aayadihiisa ayaa ilahay idin cadcadaynaya wallahu caliimun xakiim ilahay baa shay walba ogsoon shay walbana xikmadu yeela waidaa balaqalad faalu ubadku marka ay qaan gaadhaan ubadkaasoo minkum idinka idinka midi alxuluma kolkay gaadhaan waktigii ay mudakareene ay markaa qaangaadh noqdeen oo qofkuna dee islaamka waxa uu ku qaangaadhayaa un inuu ama hadday dee gabadh tahay caadadii hesho haddii uu nin yahayna dee biyaha iska yimaadaan uu isku ixtiraamo ama qofku shan iyo toban uu gaadho sideed iyo tobanku maya sideed iyo tobanku waa qawaaniinta wadciga falyasta'dinuu fasaxay idin weydiisteen kama sta'dana aladiina min qablihim kuwii hore loo soo sheegay siday fasax idiin weydiisanayeen ubadkii kol hadday qaan gaadhaan sidii dadka waaweyniba fasax idiin weydiisanaya markuu aqalka soo galaya iyana sidii oo kale ha ahaadeen kadalika sidaasaa yubayinu allahu lakum aayaati aayadihiisuu ilahay idin cadcadaynaya aayadaha wuu caddeeyey cidda loo caddeeyey waa idinka lakum baa ilahay uu leeyahy wallaahu caliimun xakiim labada aayadood ee isku xigaba sidaasaa ilahay uhi aayadda dambena waxaa ilahay uhi wallaahu samiicun caliim cid sharci kuu dejiso oo wax kuu tilmaanta cid labadaa wasfi iyo tilmaamood lahoo ilaahayabaa u wanaagsan wax walbana ogsoon waxna aan meeshii ku habboonayd la seegaynin oon tijaabo gelayn arrin kalea rabbi uu ka warramay marka qawaacidkii iyo axkaamtii aayaadka hore ee xalaynu kusoo qaadanay ayaa mustatnayaadkoodii waxyaaba lasii raac raacinayo oo lagu sii iftiiminayo weeye aayaadkan kuwa ilahay uu kaga warramaya walqawaaciddu kuwa fadhiistay buu ilahay yidhi oo min annisaa'i dumarka ah allaatii dumarkaasoo laa yarjuuna nikaaxan guur aan rajaynayn falaysa calayhina junaaxun dembi ma haysta an yadacna hiyaabahuna dharkooda inay dhigaan dharkoo dhan ma ahee waa dharka kore jilbaabkii iyo xijaabkii kore weeye hayra mutabarijaatin iyagoo aan isla qaawinaynin biziinatin isqurxin darteed oo haddii qofkan niyadiisu ay inuu isqurxiyo cid istuso tahay maya islaan weynaha ahaatee haddii arrinku fitna ay ku jirto mar walba asturnaantu waa waajib waan yastaxfifna buu ilahay yidhi inay dhowrsoonaadaan oo dharkooda asturana kore ay iska wataan khayrun lahun taasaaba usii fiicanba wallaahu samiicun caliim ilaahay baa wax walba ogsoon wax walba maqlaya oon waxba ka qarsoonayn markaa dee dumarkuna isku mid maaha qawaacidkan sidaa aayadduba ay fasirtay waxa weeye dumarka markaa ama dhalmadaaye ama hooyooyinka waaweyn ee islaamaha la yidhaahdo kuwaasi xijaabkoodii waa loo ruqseeyey inay fududeeyaan wakhtiga aan fitnana jirin xijaabkaasina jilbaabka kore uu yahay laakiin dharkii inteeda hoose asturayay way iska gashanaanaysaa iyaduna waa inay khayra mutabarijaatin biziinat oo aanay wax kale meesha ku jirin oo aafa ah marka hooyooyinka waaweyn waa laga fudeeyey mar wal oo fitna ay imanayso oo wax laga baqo ama ujeeda timaado iyada kolkaa arinku halkii hore weyey sida ilaahay uu markaa tilmaamay inay wanaagsan tahayna waxa wey waan yastacfifna khayrun lahun mar walba dumarku inay dhowrsoonaadaan ayaa aada iyo aada u wanaagsan oo u khayr badan arrin kalea markaa aayadan dheer ilaahay uu kaga waramayaa arrintaasi waxa ay xidhiidh la lahayd xagga sabab nusuulka oo had iyo jeer dee ummadda ilaahay uu waxyigan usoo dejinaya waxay ahayd ummad dhaqan hore leh dhaqankaasi dareemo kala duwan buu lahaa waxyaabo aan la isku adkayninoo la isku adkayn jira way jireen oo sii miisaan badnayn wax miisaan loo muddo karahoo la fududaysan jirayna wuu jiraa markaa waxyaabaha la dareema waxaa ka mid a matel dadkan cudurdaarka leh hadduu indhalaa yahay hadduu laangaro yahay iyo hadduu xanuunsanayo dabcan marka jihaadka la tegaya iyaga waa laga ruqseeyo waa laga fasaxay dabeedna furayaasha loo sii dhiibi jiray guryahaas waxna kasii cuna siina jooga qaarkood baa cidhiiri dareemay oo yidhi guri dadkii lahaa ay maqan yihiin sidaynu ugu raaxaysan doonaa inuu wax uga cuni doonaa dabeedna aayaadkana ilaahay uu ku fasaxay kol haddii ehelkoodii ay ogol yihiin inay ka faa'idaystaan waxa labaadoo dadka qaarkood ay dareemeen dadkan aynu sheegaynay ama naafada ah ama indhalaawayaasha ah ama xanuunsanaya inaanay wanaagsanayn in wax lala cunaa leanna cawaraad baa kusoo gaban karta dadka soomaalida waxay idhahaa waa ninkan hebel muxuu naaxay maindhoolo wax la cunay bay dhahaan macnaha dee qofkan meelaad wax marinaysa ku arki maayo inaad xidhiidhisay iyo inaad kala googoysay marka waxay dhahan war qofkani kol hadduu naafo yahay dee iyo inaan waxba la cunina wixiisa gaara looga dhigo mafhuumkaa iyo dareenkaana ilaahay waa saxay oo sida fiican buu tilmaamay dareen kale ayaa wuxuu odhanayay in aanay ku fiicnayn raashinku in la wada cuno mooye in la kala cuno oo iyadoo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu dhiirigeliyay sida fiicanna ay tahay in dadka intii iska agdhow ama meesha wax ku wada cunaysaa ay wada cunaan iyadoo taasi ay fuucnayd bay waajib u qaateen dabeedna kala cunkiibaa ay aada u karaahaysteen ficlanna dhaqan waxay ahayd carabtuba ay lahaayeenoo iska wanaagsan oo diintii nebi ibraahim waxyaabihii ay ka dhaxleen ka mid ahaa sida xaatimi daai ninkii la odhan jiray deeqda caanka ku ahaa ayaa islaantiisii la hadlayay waxa uu lahaa idaa maa sanacti zaada إذا ما صنعت زاد فالتمسي له أكيلا فإني لست آكله وحدي لا يهطى مال راشن سمايسو واحد هذه ساعدي إلى عون الهيد أنا كليجي ما عنيو dabeedna taasna inay iyaduna banaantay ha wanaagsanaato in wax la wada cuno laakiin odee nabigaba calayhi salaatu wasalaam maruu nin usoo cawda u lahaa waxna waanu cunaa mana dheregno cabashadaas soo gudbiyey war waxa laga yaabaa bui inaad kala tagtagsantihiin oo mid waliba foogii yaraa iyo malqacadii iyo intii yarayda gaarka loo guranayo uun halkaa ula sii jeesanayo waxaa laga yaabaa inaad kala cuntaana isku rita marka taasi waa gubaabay nebigu calayhi salaatu wasalaam waajibse maaha waa sida fiican marka taana waa la fasaxay iyadana in la kala cuni karo oo dadku iyagoo kala goongooniya inay cuni karaan ayaa ilahay marka sababu nusuulka ayaa had iyo jeer wax badan ka qayb qaata naska in la fahmo oo sababtood ogaataa wax badan bay kuu dhaadhicinaysaa waxa sidaa loo yimi alla wuxuu ihi laysa cala alacmaa xarajun indhalaawe dushiisa dembi ma ahaanin walaa cala alacraji xaraj laangadhana dushiisa dembi ma ahaanin walaa cala almariidi xaraj kii xanuunsanaya bukayna dushiisa dembi ma saara walaa calaa anfusikum nafihiina dushoodana dembi ma saara oo dembi iyo gafidin ma haysto an ta'kuluu inaad ka cuntaan inaad wax ka cuntaan min buyuutikum guryihiina oo dii dadka qaarkood ay dareen uu soo galay gurigiina waxbaa ka cuni kartaan adigu waad iska leeday aw buyuuti aabaa'ikum ama aabbayaashiin guryahooda aw buyuuti ummahaatikum ama hooyooyinkiin guryahooda aw buyuuti ikhwaanikum ama dadka walaalaha tihiin guryahooda aw buyuuti akhawaatikum ama guriga seedigaayo walaashaa ay leedahay aw buyuuti acmaamikum ama adeeradiin guryahooda aw buyuuti cammaatikum edooyinkiin guryahooda aw buyuuti akhwaalikum abtiyaashiin guryahooda aw buyuuti khaalaatikum ay leedahay aw buyuuti acmaamikum ama adeeradiin guryahooda aw buyuuti cammaatikum edooyinkiin guryahooda aw buyuuti akhwaalikum abtiyaashiin guryahooda aw buyuuti khaalaatikum ama habaryarihiin guryahooda aw maa malaktum mafaatixa ama guryaha aa furayaashooda ahaysaane fasaxa la idiin siiyey inaad ka faa'iidaysataan wixii khayra yaalla aw sadiiqikum ama saaxiibadiin guryahooda abu xaniif waabaan filayaa ninbaa islaantiisiibaa uga warantay intii aad maqnayd hebel iyo sheekh hebel iyo sheekh hebel iyo sheekh hebel baa ilaa afar bay tiris saaxiibada ayabaa maanta ay soo maray su-aashii u horraysay uu weydiiyey waxa ay ahayd wax ma ka cuneen guriga markaa haa waan sooriyeeyey bay tiri oo waxbaan siiyey haddaa kol haddaanay sidaa yeeleen saaxiibaday may noqdeen buu saaxiib gurigaaga wax ka cuni waayo saaxiib maaha sidaa darteed baa qaacida ay fuqahadu kala baxaan la yidhaahdo akhdu maa yuclamu rida lmaaliki fahuwa yajuus wixii aad garanayso ka iska lihi inuu kuu fasixi lahaa waa la cuni karaa ama waa laga faa'idaysan karaa waxa aad garanayso cidda lihi matalan haddaad hebel halkaa wixiisaa qaata ama waxaa ka cunto ninku canaananaya ma karaahiyaysanayana maaha kuu diidi lahaana maaha ee inuu ku faraxsan yuu raalli ka yahay ayaad ogti waxaa loo daliishanayaa sadiiqikum saaxiibka waa isku halayntii weeye isku halayn baad hoos uga nuugtay marka taasi iyada ilaahay waa fasaxay laysa calaykum junaaxun dembi dushiina ma ahaanin an ta'kuluu jamiican inaad wax wada cuntaan waxwada waa waxwada waxwaa wada cunaysana waa sida fiican aw ashtaatan ama idinkoo kala tagsan ashtaadkana waa lagu cuni karaa waa iska jaa'is waa si laga wanaagsan fa idaa dakhaltum buyuutan marka aad gurya gashaan fasallimuu calaa anfusikum nafihiina salaama ilan calaa anfusikum waa la iswada raaciyey ka kusii jira iyo adigu isku naf qudhaa tihiin oo dadka muslimiinta hadda jir keliyu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam salaantaad walaalkaaga halkan sii joogay salaamtay waa salaamaad naftaada salaamtay waxaa laga faa'iidayaa bay leeyihin aimadu oo kale fasallimuu calaa anfusikum idinku isa salaama assalaamu calaykum wacalaykum assalaam fasallimuu calaa anfusikum daahirkii wey waxa ayse salaamtaan taxiyatan salaamin cindi illaahi rabbi agtiisa ka ahaato ilaahay uu jideeyey mubaarakatan dayiba barakaysan oo wanaagsan mid barakaysan oo carfisan oo qiimo badan oo ilaahay uu idiin jideeyey wuxuu ilaahay jideeyunbaa fiican dadka muslimiinta bariidadooda iyo waxay odhanayaan ayaa ilaahay u jideeyey kadalika sidaasaa yubayin allahu lakum ulaayaat aayadaha saasuu ilahay idinku cadcadaynaya lacalakum tacqiluun si aa u garataan inaad garataan baa laydinka sugayaa oo ku dhaqantaan mar walba aayadda intaasi way soo noqonaysa kadalika yubayinu allahu lakum aayaati kadalika yubayinu allahu lakum alaayaat waa dadku in wax loo bayaamiyaabay u baahan yihin umuurtan ijtimaaciga ama bulshada dhex maraysa tawatur iyo turaanturaa ka timaada haddii aan sida ugu suuban ama ugu fiican aan laga marin xaad iyo jeer iska yeelataa xadaafiir iyo xumaan ka iman karta iyo xurgufooyin yaryaroo hoose dhaqan kale haddana ilaahay uu ka hadlo bulshada dhexdooda ah arrin siyaasiya noqon kara mid ijtimaaciya noqon kara inama almu'minuuna baa ilahay uhi dadka alla rumeeyey aladiina kuwii weeye aamanuu billaahi warasuulih ilaahay iyo rasuulkiisii bay rumeeyeen waidaaka macnaha almu'minuuna waa layihi aladiina aamanuu billaahi warasuulih ilahay iyo rasuulkiisa iimaan dhaba rumeeyeen oo kii lasoo ammaanaya waidaa kaanuu macahu marka ay nebiga weheliyaan calaa amrin jaamicin arrin guud dan guud marka la hayo arrinka jaamica ahi waa arrin aan qudh khusaynin laakiin ummadoo dhan khuseeya dan guud kolka la hayana lam yadhabuu iskama tagaan xataa yasta'dinuu jeeray nabiga fasax weydiisaan calayhi salaatu wasalaam ogobay ummaddu fawdo ma aha wax iska socda oo faraaro badan oo iswada baal guranayana ma aha laakiin bilow ilaa dhammaad waadadooda milateriya oo wada kala tala qaadanaya oo isla jaan qaadaya mar qura oo isku xidhiidhsan salaadoodaa isku xidhiidhsan xajkoodaa isku xidhiidhsan madaxtinimadoodaa isku xidhiidhsan kala tala qaadashadooda laba hadday xataa safrayaan iyo haddaa afar shaqo meel kaga qabanaysaan mar walba amiir iyo ku-xigeen iyo xokayntii baa jiraysa arrimuhu saasay u tartiibsan yihin marka haddii majlis la fadhiyo dabcan waa inuu jeerman leeyahay waa in wax laga wada hadlayaa danguud marka in daduun iska dareeraan ma aha oo la midhiiqiyo boqolkii qof ee meesha fadhiyay tobanuun ay kusoo hadhaan fasax baa lagama maarmaana xataa yasta'dinu arrinkaasi laga tashanaya jihaad buu noqon karaa xataa cilmi la kala qaadanayaa buu noqon karaa sulux buu noqon karaa dee sidii intii uu ogolaa nasku laa khayra fii kathiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas umuurtii la ogolaa in laga wada hadlo wa amruhum shuuraa baynahum danaha guud kolka la hayo fasaxu waa muhiim sidaa daraaddeed baa majliska nabiga calayhi salaatu wasalaam sida aayadda u dambaysa aad ku arki doonto aayadda saddex iyo lixdanaad munaafiqiintuna wuunay siiban jireen mu'miniintuna fartay taagi jireen markaasaa la fasaxaya xataa yasta'dinuhu ilaahay nabiga fasax weydiistaan ma taga ina aladiina yasta'dinuunaka kuwa fasaxa ku weydiisanaya si ay muraad ay leeyiin u qabsadaan ulaaika kuwaasi aladiina yu'minuuna billaahi warasuulih waa kuwa ilahay rasuulkiisa rumaysan arrimaha caamka ah in la fudaydsada maaha qofku maaha mid isagu uun isu nool munaafiqa ilahay markuu ka warramayay baa waxau ihi qad ahamatum anfusum tooduunbay u dar ayuunbaa u daran danaha ummaddu ma hosayso iyaga laakiin dadka alla rumeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam ee saalixiinta ee muuminiinta ee markuu ka warramayay waxau ihi man lam yahtama biamri lmuslimiina falaysa minhum danaha guud ee ummadda qofkaan ka fikirin wacyi sarreeyo yeelanin arrinkiisu caalami noqonin een humuumta muslimiinta ku weynayn iyaga ka mid maha nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam faida staadanuuka libacdi shanihim arrimahooda qaar ka mida kolkay fasax ku weydiistaan fa'dan u fasax liman shi'ta minhum kaa doonta iyaga ka mida weliba khiyaarka alaale wastakfir lahum allah ilaahayna dembi dhaaf u weydii ina allaha gafuuru raxiim adabiyaadkii iyo akhlaaqda wanaagsana nebiga lagula noolaanaya calayhi salaatu wasalaam rasuul allahi muxamed ayaa ilahay halkan uu ku xuso waxau ihi laa tajcaluu ha yeelina dad yahow ducaaa arasuuli baynakum marka nebi maxamed u yeedhaysaan dhexdiina ka ducaai bacdikum bacdaa barhkiin sida kuwa kale ugu yeedhay hebelow taasi ma jirto yaa nebiy allaahi yaa rasuul allahi waa erayadaasaa la isticmaalay laa tuqadimuu bayna yaday illaahi warasuulih ba aade mar kale ilahay wuxu uhi laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti الnabiy laa tajcaluu ducaaa arasuuli baynakum ka ducaai bacdikum bacda haddii yeedhmadii la diiday yo inay la mid noqoto ta dadka kale sharcigiisuna shuruucda iyo nidaamyada kale inuu lamid noqdo maya hadalkii baa layidhi yaan kor looga qaadin hadalku yuu yeedhmadu y ka dadka kale lamid noqon yaan lagala horayni marka diintiisii in laga horeeyo oo aan laga dambaynina taas iyaduna kaba daranba qad yaclamu llaahu rabbi wuxuu ogaanayaa u la socda aladiina kuwa yatasalaluuna siibsiibanaya minkum idinka mida liwaadan xaalayin kuwa gidaaraynaya gidaarada isu tiirkan uu isu dhiibayaa kaa kale uu isu dhiibaya dabeetana waaba libdhayba hal yaraakum min axadin bay leeyihin cidimiyayna aragtaa maya dabeetana waaba la siibtayba aladiina yatasalaluuna way siibsiibanayaan minkum iyagoo idinka mid oo de waa munaafiqiintii liwaadan liwaadan waa xaala weye macnaha iyaga oo wax isku toosinaya inuu libdhaabuu rabaa qarsoomana falyaxdar ha ka digtoonaadeen aladiina kuwa yukhaalifuuna can amrihi nebi maxamed arrinkiisa khilaafaya iyo diintiisa an tusiibahum fitna inay balaaya ku dhacdo aw yusiibahum cadaabun aliim ama cadaab kulul inuu ku dhaco ha ka feejignaadeen kuwaasi amarka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo la khilaafo diintiisaoo la khilaafo sunnadiisoo bidca iyo khuraafaad laga doorto iyo dhaqan cid kale waxay keenaysaa fitno iyo cadaab ayay keenaysaa fitno ka weynina ma jirto iyadoo cadowguna jilbaha uu ku dhigo dadka muslimiintaee midoobi lahaa ee garbaha isqabsan lahana ay safgaran waayaan oo qoloba dhan ay u jeesato oo qoloba meel shaydaan uga heesay ay maslaxad bido aw tusiibahum aw yusiibahum cadaabun aliim alaa hooyaay buu ilaha yidhi inna lilaahi maa fi samaawaati waalard ilaahay waxa u sugnaaday cer iyo dhul waxa ku sugan samooyinka iyo dhulka waxa ku sugan qad yaclamu wuxuu ogaanayaa maa antum calayhi waxaad dushiisa ku sugantihiin waxala waxaa haysaan ilahay miyaa u hogaansanteen mise waa khilaafteen maa antum calayhi waxaa ku dul sugantihiin wuu ogyihi inaad diin haysaan iyo inaad diin la-aan tihiin wa yowma yurjacuuna ilayhi maalinka ilaahay laydin celinayo laydin horgeynayo fayunabiukum bimaa cami fayunabiuhum wuxuu u warrami doonaa maalinkaa bimaa camiluu wixii ay shaqo qabteen buu u warrami wallahu bikulli shayin caliim ilahay baana wax walba ogsoon oon waxba ka qarsoomayn aayaddu dee waa arrin weyn bay ka hadlaysaa macnuhu waxa weeye ilaaha awooddaa badan sharcigaa u idiin dejiyey qaata alaa lahu alkhalqu waalamru saasay isugu xidhan yihin oo abuurkana isagaa leh taladana isagaa leh caalamkan iyo dadkan iyo ciddii abuurato isaga ah ayaa arrinkooda iyo sharcigooda iyo maamulkoodaba leh lama kala reebi karayo wallahu bikulli shayin caliim